fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo salaasada taarikhdu waxay tahay labada bisha abriil ee sanadka aan idhaahdo bisha abriil ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabane iyo ka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana boggayaga v o e somalycom haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay dibu u eegista dastuurka tala nin weyn ma aha tala gabadh weynna ma aha tala qof muslimana ma aha tala qof wax garanayana ma aha dadka soomaaliyeed ha la kala raro ha kala guuraan qofba meel ha aado waxayla tahay taladaasi tala laga fiirsaday ma aha waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda otisimka ee saameeya koriinka carruurta xanuunna ma ahan cudurna ma ahan waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga waxay kaloo saamaysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn inuu faraha ku socdo inuu isruxruxaayo haddaan ku idhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo bulshada ma dhexgalaayo
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna dalka iiraan ayaa weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la qabto kulan deg dega oo lagaga wada hadlayo duqayna israa'iil ku burburisay qunsuliyad iiraan ay ku leedahay caasimadda waddanka suuriya ee dimashik duqayntaas oo isniintii ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo militari sida ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi iiraan ay sheegeen warqad isniintii ay sahra irshaadi oo ah danjiraha u fadhiya qaramada midoobay iiraan ay soo saartay ayay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ka wada xaajoodaan xadgudubkan ballaadhan islamarkaana lagaga hortago qalad kale oo diblomaasiyadood oo mustaqbalka lagula kaco xarumaha diblomaasiyadda israa'iil ayaa iyadu dhinaceeda ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkaasi dalka senegaal ayaa maanta bizarro duame vaye u dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi ninkan oo mucaarid ahaa islamarkaana aan caan ahayn ayaa xabsiga laga soo daayey wax yar ka hor ama wax ka yaran idhaahda laba toddobaada ka hor doorashadii dhacday bishii maarj waxaanay da-diisu tahay afar iyo afartan jir iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu da-da yaraa ee dalkaasi soo maraa calamesaarka vaaye ayaa imiye kadib muddo bila ah oo ay rabshado ka dhashay qalalaasa doorashadu waddankaasi ka dhaceen halkaasoo madaxweynaha xilka kasii degaya mikizali uu isku dayey inuu dib u dhigo doorashada oo ku beegnayd ama ay ahayd inay dhacdo bishii februari islamarkaana uu rabay inuu gaadhsiiyo ilaa iyo bisha disembar mana cadda inuu mar saddexaad u tartami doono madaxtinimada inkastoo uu dastuurku ka xadiday arrintaasi rabshadaha ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay in la xidho islamarkaana keenay in la xidho faaye oo lagu xidho arrimo sumco dilisa iyadoo ay wehelisay in la xidhay cosmaan soko oo isaguna ah nina mucaarid oo caana iyadoo uu kaalinta saddexaad ninkaasi ka galay doorashadii hore laba kun iyo sagaal iyo tobankii hase yeeshee laga mamnuucay inuu mar kala tartamo sababo la xidhiidha inuu xukun hore soo maray iyadoo intaasi kadibna uu vaaye ka codsaday inuu tartamo booskiisa qalalaasaa ka dhashay doorashada ayaa su-aal geliyay sumcadda senegaal ee xasiloonida gobolkaas gaar ahaan galbeedka geeska afrika oo aan idhahda galbeedka qaaradda afrika oo haatan kacsan ugu dambeyntiina dab ka kacay goob lagu caweeyey oo ku taalla magaalada istanbul ee waddanka turkiga ayaa xilli dib u habeyn halkaasi lagu sameynayey ay ku dhinteen ugu yaraan toddobiyo labaatan qofa sida mas-uuliyiinta iyo warbaahintu ay ku warrameen dhowr qof oo ku jiro maamulihii goobtaasi ayaa la xidhay si arrintaasi su-aalo looga weydiiyo ugu yaraan hal qof ayaa la tilmaamay in cusbitaalka la geeyey si loogu daaweeyo sida uu warka uu soo saaray uu ku sheegay xafiiska guddoomiyaha istanbul goobtan lagu caweeyo lagu magacaabo markwade ayaa haatan uu xidhnay dib u habeyna lagu sameynayay iyadoo ay ku taalay xagga hoose dhismo la degan yahay oo lix iyo toban dabaqa kaasoo ku yaala degmada biskaataas ee dhinaca yurub ee waddankaasi turkiga ku taala guddoomiyaha gobolka ayaa warfidyanada u sheegay in aagga dabka uu ka bilaabmay baadhitaan uu ku socdo dadka wax ku noqdayna la aaminsan yahay inay ahaayeen howlwadeennadii dib u dhiskaasi ama dib u habaynta hawshaasi ka shaqaynayey dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan dhow diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay la hadasho cid walboo tabasho qabta balse wuxuu xusay inaanan la aqbali karin in la is-hortaago howlaha hay-adaha dastuuriga codkiisa ayuu ku baahiyey telefishinka dowladda federaalk ee soomaaliya xilli uu ka hadlayay munaasabada loo sameeyey guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay hadalka ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu qabtay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho oo lagu soo dhoweynayo ansixinta dastuurka ayaa sheegay in hay-adaha dowladda lagu ixtiraamo gudashada howlahooda ay u xilsaaran yihiin waxaan soo gaadhnay xilligii hay-adaha dawligaa loo dayn lahaa shaqooyinkooda oo lagu kalsoonaan lahaa laguna ixtiraami lahaa laguna dhiirigelin lahaa looguna mahadcelin lahaa shaqadooda markay qabsadaan war baarlamaanka soomaaliya oo labada aqal ah innagaa samaysanay soomaali baa samaysatay constitutionkay ku qorantay ayadaa samaysatay waxay waxaana loogu talagalay constitutionkana waxaan dhahnay review baa lagu samaynayaa iyo dibu eegis dadka dibu eegista soo samaynayana dastuurku asagaa isa sheegaya qolada siyaasiyiintahay ha soo dheeldheelaano n c c meel ha la geeyo waxay rabaan ha soo qoraano ha soo hahabeeyaan siday la tahay ha soo cabiraan finaly waxaa la keenayaa hay-adihii iska lahaa oo ah hay-adda baarlamaanka oo iska leh dib eegista dastuurka ra-iisul wasaaraha oo aan cid gaar ah magac dhibin ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay go-aankii puntland sidoo kalena waxaa xusay ra-iisul wasaaruhu in baarlamaanku yahay hay-ad loo dhan yahay diidmada shaqsigana xilligeedii lasoo dhaafay annaga waxaan waxaynu rabnaa dunida afartanka sane ee naga tagtay inaan ka daba guur oon ka daba tagnaan rabnaa marka wakti ma haysana marka wakti aynu inagu iskhilkhilaafno wakti aynu ree hebel tahayno wakti aynu anaa maqan dhahno wakti aan waktigaa waxayla tahay waxyaabahaas afartan sano ku dhow baan soo wadnay waxaan rabnaa inaan ka bislaano waxaas oo aan ka gudubno arrintaas dadka soomaaliyeed waan usoo jeedinayaa meel kastoy joogaan ra-iisul wasaare xamse ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin cid xilligan kala goyn karta soomaaliya go-aanka sidaas ahna uusan ahayn mid habboon oo laga fiirsaday tala nin weyn ma aha tala gabadh weynna ma aha tala qof muslimana ma aha tala qof wax garanayana ma aha dadka soomaaliyeed ha la kala raro ha kala guuraan qofba meel ha aado waxayla tahay taladaasi tala laga fiirsaday maaha aynu marka ka noqonno waxa aan iska dhaafno kan waa towno marnana suurtoobi mayso suurtagal ma aha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladda dhexe ayaa u muuqday inay difaacayaan go-aanka baarlamanka uu ku ansixiyey wax ka beddelka dastuurka ilaa iyo haddana ma muuqato in wadahadallo ku aadan isku qancinta go-aankan iyo doodiisaba ay furan tahay
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaanna waa v o a washington maanto kale dunida ayaa waxaa laga xusaa maalinta xaaladda awtisimka oo xaaladda saamaysa koriinka garaadka caruurta soomaaliya oo qaar ka mid a caruurta ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u ololeeya wacyigelinta xaaladdan ay sheegayaan in loo baahan yahay wacyigelin dheeraada wariyaha v o e muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaa la kulmay raxme cabdiqaadir maxamed oo ah khabiir si gaara ula tacaasha caruurta xaaladan la nool islamarkaana ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladan ay la soo diristay mustaqbal ee ku taalla magaalada muqdisho ugu horeyn xaaladda autismka waa xaalad saameysa qeyb ka mid ee maskaxda caruurta behaviorkooda habdhaqankooda dhaqanka bulshada hadalka dhowr meelay ka saameysaa xanuunna ma ahan cudurna ma ahan waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn inuu faraha ku socdo inuu isruxruxaayo hadaan ku idhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo bulshada ma dhexgalaayo keligiis inuu noolaada uu jecel yahay mar walbo carabi ahaanna tawaxud aa lagu dhahaa ma xanuun ay ku dhasheen caruurta mase dhalashada kadib lagu ku dhacaa way ku dhashaan laakiin calaamadihiis waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama laba sano markuu gaara aada u fahmayaan waalidiinta markaas calaamadaha aada usoo baxaan marka maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu garto lagu ogaado durbe maxay yihiin waxaa lagu gartaa inuu cunuga communication kula sameyneyn i contact ou lahayn xiriir indha ou lahayn aha inuu kusoo eegeyn inuu ku qosleyn inuu ku dhool cadayneyn keligiis inuu iska boodboodo ou ciyaaro ou rabo inuu keligiisii uu noolaado ou rabo indifaacu gala ma hadlaayo asoo awoodo inuu hadlo farahu ku soconaa waa warwareega farihii o dhaqaajina kuwa qaar hal shay ay ku dhegayaan ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan rootiinka ay yaqaanaan marka dhowr nooc waayo waana kala duwan yahay marka mise noocay yihiin soomaaliyase ma noocyo gaaraha ka jiro maya maya xaaladda autismka waa xaalad fudud xaalad dhexaad iyo xaalad safiir ee waaye saddexdaas nooc ay kaliyihiin ilmaha qaarna wax waa la bari karaa waa la tababari karaa fahamka waalidiinta soomaalidu sidee buu yahay hadda caruurtan ma lala howlgalaa ma la fahma sidee hadda soomaaliya xaruntiinan sidee ula macaamishaa waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa wacyigelin hadda sida hore way ka roon yihiin fahamka sida hore wuu ka roon yahay awal waalidka cunugiis wuxuu qabo ma garan jirin markuu kuu keeno waxaa waaye wax ku dhac ma aqaan uu ku leeyahay marka hadda alxamdulilah sida hore waa laga roon yahay marka xaruntan muqdisho aad ku leedihiin yaad ku haysaan caruur nooca lagu hayaa bahyo gaar kala duwan oo autismka uu boqolkiiba oo siddeetanka yahay marka raxma xanuunkan marka la ogaado ma la daweeyaaho ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maaragtay caruurta si normala ama si caadi kusoo laabtaan ama se si kale unbaa loola macaamilaa wallaahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaadayo ma jirto laakiin behaviorka behavioral therapy speech therapy occupational therapy wax lahaa loo sameeya ilmaha marka af soomaaliyeedna aad kala jeedeen jimicsigii maarata maskax ahaan jira behaviorka haa habdhaqankii laga soxo hadalka la baro intaas
marka mise caruur hadda haysiin hadda ilaa boqol iyo labaatan cunuga haynaa oo xanuunkaas qabo si fiican dadka soomaalidu ma fahmayaan oo xarumihii ma keenayaan haa hadda wacyigelinada markaa sameynay sida hore way karoon yihiin xaaladan wiilasha ku badan gabdhaha ay aada ugu badan yihiin sidoo kale waxaa waaye waalidka haddii oo waalid wax soo bartay uu yahay cunugiisa wuu fahmi karaa marka sida loo dhalo inuu ay contact lahayn inuu la dhowl cadaynin inuu soo eegayn waxyaabahaas waxaa fahmi karaa yacni waalidka oo especially kuwa ilmo hore soo haystay oo arkay laakiin badanaa waxaa ku qaldoomo dadka haysta curudka ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo haddana bulshada waxay sii dhehaysaa shan jiro ku hadlaa lix jiro ku hadlaa faraha ka qaad marka way sii luminayaan weli waa usii baahannahay wacyigelin badan oo intaa ka badan waa u baahannahay daban xanuunka wuu jiri jiray maxaa loo loo aqaan jiray dadka guryaha lagu weysan jiray ilma dhima dhima ilma dabaala waxbaa loogu yeeri jiray marka markii hore sidee loola macaamili jiray walaahi quraansaar iyo maxaan ku dhahayay dabeel waaye iyo cunugan abtigiisa habaare iyo shayaadiina martay waxyaabahaasa la dhihi jiray saas looma aqoonin yani mustalax autismkan ma aqoonin dadka markaas
hadda maxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso maxaad is leedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xarumaha wallaahi wax badan ay fahmeen isbedelo badan waan ka dareennay ilmaha inta badan hadday tababar fiican halaan waa lagu guulaystaa waxbarashadooda
waagay dhegeystayaal taasina waxaa ahayd raxme cabdiqaadir maxamed oo u warramaysay cabdiqaadir maxamed cabdulla uguna u warramaysay magaalada muqdisho haatana qardho si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaadaada dadka ku soo noqnoqda magaalada qardho ayaa guddi ka kooban culimo iyo weliba maamulka degmada qardho ee gobolka karkaar ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo weliba kuwo ganacsi isugu jira oo laga dhisay marinbiyoodka ay daadku maraan daadadka iskaga dambeeyey ee ku dhuftay qardho ayay ku dhinteen ugu yaraan lix qof tallaabadan ayaa guddidu sheegeen inay salka ku hayso maaraynta daadadka magaalada si looga saaro wariyahayaga faadumo yaasiine jaamac ayaa tallaabadan ka wareysatay duqa magaalada qardho cabdiqaadir siciid cabdiraxmaan shaqada aan bilowna waa bilownay waa shaqadii maaraynta daadadka qardho arrin kusoo laalaabatay magaalada qardho dhibaato badanna gaarsiisay naf iyo maalna waxyeelaysay khasa- dhibtaas waxay soo bilaabatay iyo fatahaadahaasu laba kun iyo labaatankii bishii afraad sideed iyo labaatankeedii intii ka dambeysana dhowr ka dambeeyey fatahaadood baa dhacay fatahaadahaasuna waxay geysteen markasta naf iyo maal ay khasaaro weyn u geysanayeen guddi uu madaxweynuhu magacaabay anoo guddoomiyaha degmada ah na aan guddoomiye u ahaa guddi culimo iyo haldoor kale isugu jira bay ahayd iyo laamaha kale dowladda shaqada aan qabanaynin waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa guryaha aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminina shan iyo labaatan guri bay ahaayeen sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas kusoo laalaabta aan xal helno xagee ku oolaayeen guryaha dumiseen ma- maxayse isugu jireen
guryaha aan duminay waxay ku olaayeen magaalada townkeedii dhexe weeye waa meel markii hore biyo mareen ahaan jirtay bundajiif laamiga uu ka ahaan jiray xilligii dowladdiina dhul bannaan ahaan jiray xilligii burburkii baa la degay dhulkaas wuxuu ama dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteello ah dhismayaal shirkado ay leeyihiin dhismayaal ganacsi ah dhismayaal deegaan ah intaas isugu jireen sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay aad han- ee, hantida intaa leeg inaad burburisaan
dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen marar kala duwan bayna dhibtaas ku dhacday naftooda iyo maalkooduna mar kasta halis buu geli jiray ama dhibaataa gaari jirtay marka hore dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku xal in loo helana way rajaynayeen sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaala looga maarayn karo waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa islaam uga warramay qofkii biyo hordega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhiraba in loo haysto u sharaxay sidoo kale dadka wuxun awal celin ah oo qofku badiil ugu noqon karaa gurigiisii baan u samaynayna oo u celinaynay Een, waxaad ii sheegtay in dadka aad wax xun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintan marka dhaqaalahaasi xagee ka yimid wuxuu ahaa dhaqaale markii daadadku ay dhaceen laba kun iyo labaatankii bulshada soomaaliyeed iyo dowladda puntland ay maaragtay keeneen bay ahayd oo bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ay ka qayb qaadatay dowladda puntlandna ay wax ku dartay lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweyne u magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd akoonay ku jireen afartaas sano waa la hayay mashqada lagu shaqayn lahaa iyo sida xalka loo samayn lahaa baa gacanta lagu hayay lacagtaas marka lacag xilligaa la ururiyey bay ahayd bulshada soomaaliyeed iyo dowladda ka timi bay ahayd saasayna gacanta loogu hayay iyadii baana hadda bul- dadkan wax looga cawal celiyey inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen toggii la samaynayo ama waadiga la samaynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu dhinacyada u leexdaan ka hortegaya inuu toggu fidana ka hortegaya biyuhu inay gudbaanna sahlaya taas marka hadda fayska labaad bay noqon doontaa laakiin hadda fayska koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo eh, maaragtay caqabad ku ah inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo isdha- isa dhaafin inaan ka qaadno laba kun iyo labaatankii ayay ahayd daadkii ugu xooga weynaa markii uu qardho kusoo fatahmay marka han imise qof ayaa ku dhintay Een, hanti intee leeg baa ku dhuntay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba markii koowaad oo daadku soo fatahmaan shan qof baa ku dhintay oo saddex carruur ay ahayd hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tirakoobi kara mahayna malaayiin dollar bay ahayd guryaha ku dumay laamiyadii baa ku go'ay ganacsi wixii bulshadu haysatay oo dhan baa daad ku qaaday markii labaad oo fatahadii ka dameeyeyna saasoo kale ahaayeen qof baa ku geeriyooday khasaarihii hanti ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen waxaan kaloo kugu darayaa suuqa qardhood ama meesha bulshada ku ganacsato suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaalaa halkaas iyo mareenka ah buu ku yaalaa waxyaalaha hadda aan samaynay waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartadaha halkaa deganaa oo halkaas khasaaro ku gaari jiraan waa ka rarnay suuq cusub baan u samaynay oo dowladda hoose ay maalgelisay oo dhistay suuqaasaan u wareejinay kaasayna dadka hadda ku ganacsadaan waana ka badbaadeen meeshii biyomareenka ahaa qoraxda ahaa dabaysha ahaa way ka badbaadeen taasna shaqa aan qabana weeye marka khasaaraha waxaa aada u badinaya mar walba hantida khasaaraha ku dhacaysa suuqiiba halka ku oolaayo biyuu qaadaya
waa gartay marka dhaqaalaha iminka aada u haysaan waa imisa dhaqaalaha lagu shaqaynayey oo hawshaa lagu qabanayey hawshana lagu qabanayo waa hal milyan iyo lix boqol iyo saddex labaatan kun oo dhaqaalahaas wuxuu ka haray dhaqaale la ururiyey xilligii laba kun iyo labaatankii in kale hal milyan oo kale iyo hal boqol oo la bixiyey baa jirtay oo dadkii waaga ganacsigu dhibaatada ka gaadhay dib loogu celiyey intii kalena waa la kaydiyey akoon buu ku jiray dowladda iyo guddigaasa gacanta ku hayay iyadiiba hadda lagu shaqaynayaa waa dhici kartaa markii intan aan dhammayno lacagta soo harta inay ka yaraato shaqada dhammaystirkeeda taasna insha allah dowladda ballanqaad ka haysanaa iyo madaxweynaha oo hawshata ay ka go-an tahay maaragtay juhdi badana geliyey guddigana hadda magacaabay inay shaqadaas saa u qabsoontana ilaahay ka sokow sababteeda lahaa dhammaan guryihii aa calaamadiseen waa burburiseen soo maaha guryihii aan calaamadinay boqolkiiba siddeetan waa dhammaynay boqolkii labaatan baa noo dhiman boqolkii labaatankana laba beri soo socda baan dhammaynaynaa wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa duqa degmada qardho cabdiqaadir siciid cabdiraxmaan oo u warramayey wariyahayaga faadume yaasiin jaamac rugta ganacsiga ee somalilan ayaa ka hadashay xidhiir ganacsi oo ka dhexeeya ganacsatada somalilan iyo turkiga iyagoo tilmaamay in sannadkii hore lacag ku dhow boqol iyo afartan milyan oo dollar ay suuqyada ganacsiga ee turkiga wax kaga soo iibsadeen waa sida uu sheegay jamaal caydiid oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxmed cakulle rugta ganacsiga ee somalilan ayaa soo abaabushay munaasibadda casha sharaf iyo afur isugu jirta oo xalay a ku maamustay mas-uuliyiinta qunsuliyadda uu dalka turkiga ku leeyahay magaalada hargeysa ee somalilan guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xidhiirka ganacsi ee ganacsatada somalilan ay la leeyihiin dalka turkiga halkan waxaa fadhiya ganacsatadii raggii ugu mudnaa inaynu idinla kulanno oo aan muxuu ahaa aynu isbarannana idinkoo maanta dalka ku cusub waanu ku faraxsannahay runtii ganacsiga turkiga xoog baanu ugu xidhannahay haddii aanay ka koowaad ahayna waa ka labaad dalalka aanu wax ka soo dhoofinno waxaanu geedki way u nahay albaabu nahay boqol iyo labaatan malyan oo bilaabada oo etoobiya ah oo aanu fiir garayno runtii ganacsigeenuna mar walba markaa dambaysa uu sii kordhayay laakiin muddooyinkii dambe kolley xafiiskayaga jamarku wuxuu la xidhiidhaa xafiiskiina waxaanaanu ganacsatada turkiga wax ka soo iibsanaysa ama u tegaysa alaabtana waanu warqadahan usoo qornaa aanu caddaynayno inuu yahay ninkaasi nin jambarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la howlyarayo ganacsigana xafiiskaa ka mas-uula oo u qoro un warqadee cidaan ganacsiga ka shaqalahayno maan hab ganacsi u socon ma siino guddoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan jamaal caydiid waxa uu isdul taagay dhaqaalaha ama lacagta ay ganacsatada somalilan sanadkii wax kaga soo iibsato waddanka turkiga isagoo sheegay in sannadihii ugu dambeeyey oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay islamarkaana ay jireen duruufo dhaqandhaqaale oo ganacsatada somalilanna u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sannadkii ugu dambeeyey laba kun saddex iyo labaatan dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen turkiga
january ilaa december waxaanu turkiga ka keenay koob iyo toban kun sagaal boqol iyo sagaal container sanadkaasoo weliba sanad muramo siyaasadeed iyo dagaallo dalka ka jireen oo sanadkii ugu hooseeyey lacagta aanu wax kaga soo iibsanay markaa turkiga sanadkaa wuxuu dhan tahay boqol iyo sagaal iyo soddon milyan toddoba boqol sideed iyo lixdan shan boqol iyo shan iyo konton oo iska boqol iyo afartan milyan oo dhaxayr la laakiin xogtani waa xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay ururiso marka waxaanu rajaynaynaa in wada shaqaynta iyo cilaaqaadku sidaa kasii wanaagsanaada lacagta aan idiin sheegay kuma jirto caafimaadka loogu tago oo iyaduna runtii aad iyo aad u fara badan iyo waxbarashada kumaan darin halkan diyaaradaha kaargooga iyo baraakiibta waaweyn balkiga in kontiinarada hayn baawiigana waxaa soo xidhanaya markab sideed kun oo tan sida guddoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in somalilan ganacsatedeedu ay fursad u haystaan waxyaabo fara badan oo khayraadka dabiiciga ah oo somalilan ay haysato fursada looga samayn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada turkiga waxaanu kaloo rajaynaynaa intaan idinka qaadano haddii daalin leg naga qaadayna kalaba naga qaataan waanu haynaa xoolo waanu haynaa hargihii iyo saamihii baanu haynaa waxaanu haynaa wax kalluumadii baanu haynaa wax wax badan baanu qarin ka nahay beeyadii baanu haynaa wax badan oon export garayn karnaanu haynaa haddana batrool kale waanu leenahay iyo macdinta waxaan rajaynaynaa in ganacsiga iyo iyo iyo iyo iyo wada shaqaynteenu ay sidaa kasii wanaagsanaato marka runtii waxaan isleenahay marka loo eego afrika wax iibka turkiga wax laga soo iibsaday inaanu ku dhowdhownahay marka saddexaad ama kaafraad nahay somalilan dal kooban ha ahaato laakiin waa dad macaamiisharka aad u yaqaano furfuran oo ilaa dalka male cilaaqaadka turkiguna dee ilaa cusmaaniyadii buu ka bilaamayay ilaa maalinka maanta aho shirar badan baanu ka qayb galnay oo carwooyin waaweyn turkiga qusulka cusub ee dowladda turkiga u fadhiya magaalada hargeysa mr levit yesred oo beddelaya qunsulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada somalilan gaar ahaana rugta ganacsigu munaasibaddan soo dhoweynta ah ee loo sameeyey khadar maxamed cakule v o e hargeysa
isla wararka turkiga ayaynu dhegeystayaal weli ku guda jirnaaye doorashadii dowladaha hoose ee waddanka turkiga ka dhacday axaddii ayaa xisbiga ugu weyna mucaaridku ay soo hooyeen guulihii ugu weynaa iyagoo dib u guulaystay ee magaalooyinka waaweyn ee sida adag loogu tartamayey gobollo cusubna kala weereegay xisbiga talada haya ee k p doorashadan ayaa noqotay dhirbaaxadii ugu darnayd ee siyaasadeed ee muddo labaatan sanno ka badan uu la kulmo xisbiga madaxweyne erdogan ee k b kaasoo dalkaasi siyaasadiisa soo hogaaminaya ilaa iyo sannadkii laba kun iyo labadii haddaba natiijadaasi maxay ka dhigan tahay uga dhigan tahay turkiga waxaa warbixintan inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan doorashadii dowladaha hoose ee axaddii ka dhacday dalka turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee c h p waxa uu ka soo hooyey guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guulaystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee istanbul iyo ankara taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne rajab tayib erdogan xisbiga a k b ayaa waxa uu u ololeynayey inuu dib ugu guulaysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sannadkii hore mar saddexaad ku guulaystay madaxweynaha dalkaasi erdogan xisbiga mucaaradka ee c h b ayaa ku guulaystay soddon iyo lix ka mid ah koob iyo siddeetanka gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi anaaduulu haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga a k b oo si weyn ugu ololeeyey inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiqani cumar cabdilaahi oo wax ku bartay dalka turkiga deganna magaalada istanbul tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aadka hoos dhowdhacday ee saamaysay dhammaan dadkii turkida shaqaalaha iyo dadkii retirementka howlgarka ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba oo run ahaantii taas waxay dhalisay cadho kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbigu ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay saddex iyo labaatankii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kaba dhibcaan waxba ay ka bedeli waayeen xagga nolosha oo run ahaantii sii qaliyo midda labaad waxaan odhan karnaa xisbigan akbarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore xulufaysi iyo gaashaanbur kula jira xisbiyo kale oo dalad mida ay kuwa la tartamayeen taasoo awood badan siinaysa xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gaargaara ay u galayaan taasna waxay lumisay in ay hesho akbart ay helaan aqlabiyaddii markii hore ay heli jireen rahanti waxaa ka hoos bay xisbiyo badan oo gaar isku soo sharaxay iyagna si gaara wax u helay sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyey codeynayay hal hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo dhalinyar ah oo markii ugu horreysa codeynaysa oo dhashay xiligii talada xisbigan akbart erdogan hogaaminayo madaxweyne erdogan uu talada dalka hayay dhashay oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codaysteen madaxweynaha oo intaas sana joogay oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintana u arkaan inay isbedel dhaco oo xisbi iyo wejiyo cusub la arko si loola jaan qaado dimuqraadiyadda caalamka taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa sidoo kale xisbigii la guusay jahebe ee hadda ku guulaystay sanadkan mahirnimada lix iyo soddon magaalo waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbedel mugleh kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka waxay qaateen inay bedilaan hogaankii xisbigaas oo ahaa musharaxii madaxweyne la tartamayey madaxweynaha kamaal krishtaroglo taas oo u horseertay inay soo saaraan wejiga hogaaminaya ee cusub uu noqdo jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka toga ka taagan og oo run ahaantii aadna ugu ololeeyey inay xisbigaasi waxa weye kor u qaadaan oo run ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen waa mid isbeddel xagga hoggaanka ku yimid sidoo kale xisbiga akbart wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin dhowr iyo labaatankii subno oo run ahaantii wejiyo cusub lagu arag oo run ahaantii keliya madaxweynaha ordogan u ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doorto taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigana oon loo arkay inuu gaboobay oo run ahaantii ay tahay xilli isbedel mugle lagu sameeyo madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo haddaba maxay dowladda turkiga gaar ahaanna xisbiga talada haya uu ka baran karaa guuldarradan soo gaartay waa kan maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee yurub run ahaantii xisbiga a k party iyo master ordogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho hadday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guulaysan karo laakiin waxaan meesha marna laga saari karin in ordogan uu yahay turkiga ninka ka soo qaaday halka ay joogtay labaatan sano ka hor ee maanta halkan ay adduunyada ka joogta ee subcadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyada ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo marka kolleytaba haddii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun dadku xoogaa diidmay la yimaadaan waana magaalooyinka waaweyn marka fakiintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda afar sano iyo kudhodhow ayaa uga dhiman doorashada guud intaa muddadaa udhexaysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan horta a k party iyo xisbigan ordogan waxaa taageera dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa kasoo horjeedaan haddiise magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada afarta sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan oo arki karaan uu la yimaado waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota xataa ay xisbigiisi isagu inay ku guulaystaan laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabka ay ugu sheegeen inayna ku faraxsanayn xisbigiisi iyo isagaba ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee istanbul cikrem imamoglo ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday wakhtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saamaynta duqa magaalada istanbul cikram imamoglo oo dib ugu guulaystay doorashada waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sannadka labada kun iyo siddeed iyo labaatanka waa kan mar kale cabdiqani cumar cabdilaahi oo arrintaasi ka hadlaya
afar iyo konton jir kasoo jeeda magaalada trabson oo run ahaantii hore nooga soo noqday mayer magaalo magaaladaas siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay labada kun iyo sagaal iyo tobankii markii uu ka guula ku guulaystay maayernimada magaalada caasimadda dalka run ahaantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hogaanka xisbiga jehebe ee mucaaradka uu qabto sidoo kale musharax madaxweyne labada kun iyo saddex sideed iyo labaatanka inkasta oo la leeyahay ama ay ku furan tahay maxkamad kiis maxkamadeed oo labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ku aflagaadiyey guddida doorashooyinka dalka haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa nin hankiisii sii wadaa guushan hadda uu ku guulaystay mar labaad inuu hanto maayarnimada magaalada istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaadh ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caana oo oo la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha ordogan berigii madaxweynaha ka noqday labada kun kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii maayarka magaalada inuu sidiisii oo kale ayaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimada dalka uu qabto maadaama uu soo dhiganayn ordogan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka labada kun iyo sideed labaatanka waxaa laga yaaba haddana la arag qof ka socda ama xisbiga akbarti oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda waxaa loo arkaa akram imamoglo inuu hanan karo madaxtinimada dalka labada kun sideed labaatanka haddiiunan helin tartan xoog loo kaga yimaada dhinaca akbarta xisbiga dalada dalka falanqeeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee maciishadda ee dalka turkiga oo gaartay ku dhowaad toddobaatan boqolkiiba iyo sidoo kale korukaca heerka dulsaarka ee dowladda si ay u xakamayso sicir bararka ay ugu wacan tahay in codeeyaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dowladda
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dowladda maraykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo ablicathonka baraha bulshada ee tiktok kadib markii aqalka wakiillada ee koongareeska maraykanka uu meelmariyey hindiisa sharciyeed ku baaqaya in shirkadda baydans oo hadda tiktok iska leh ay ablicathonkan ka iibso shirkad maraykanah amaba laga joojin doono in ablicathonkaasi uu gudaha maraykanka ka shaqeeyo haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda maraykanka ee ablicathonkan maxay maamulka tiktok kaga jawaabeen muddo intayn leeg ayayse qaadan kartaa haddii sharciga koongareesku meel maro in ablicathonkan la joojiyo intaynaan su'aalahaas ka jawaabin bal aynu horta egno taariikhda aasaaska tiktok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaadhay waa kan beder jimcaale oo maaddada kombyutar sayniska ka dhiga jaamacadda cincinnati ee gobolka ohio oo arrintaasi sharxaya
tiktok waxaa iskale combany la yidhaaho baydance baydancena combany internetka ka shaqeeya buu ahaa marka adigu twenty fourteenkiiba waxay iibsadeen combany kaloo yar oo isaguna tiktoka users badan lahaayo music ka shaqayn jiray markaa dabadeed ayay isku biireen oo combaniga mergerka markay sameeyeenba waxay noqdeen in combany noqdo oo baydansiga users badana soo galaan waxaana uu aada isticmaalkiisu sii batay labadii kun iyo toddobiyo tobankii ilaa iyo xilligii karoonaha oo dad badani ay aada u isticmaaleen maadaama dad badani ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen marka halkaas uu ka fida uu noqday maantana ilaa adigu dad lagu qiyaasa in ka badan one billion macaamiila uu leeyahay waan garta marka bal dowladda maraykanka iyo waxay isku haystaan haddaad faahfaahinteedana siista
dowladda maraykanka iyo tiktok inta badan waxay isku hayaan waa competitionka guud ee tartanka udhexeeya waxa weeye waxay salka ku haysaa tartanka udhexeeya maraykan iyo shiinaha combanigan tiktok waxaa laga leeyahay dalka shiine marka maraykanka hadda waxaa berdhoweyd pew research ay sameeyeen combanigan layidhaha pew research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka maraykanka ee daadooda udhexayso toddobiyo toban sideed iyo toban ilaa iyo afar iyo soddon inay boqolkiiba lix iyo konton ay isticmaaleen marka daato badan oo lagu qiyaasayo boqol iyo toddobaatan milyan oo macmiil oo daatadoodiba ayaa ayuu hayaa ayaa kabeniga tiktok hayaa marka dowladda maraykanku waxay ka shakisan tahay in daatada informationka ay hayaan in dowladda jinuhu access u yeelanayso isticmaali doonto waxaana inta badan lagu eedeeyaa tiktok inuu ururiyo information ka badan social mediada kale ay ururiso marka maraykan concern walaacu qabaa waxa weeye in mid waa mid dhaqaale oo ah in uu kambaniyadii kale maraykanka la tartamayo talabaadna in daatadan ay gacanta shiinaha gelayso marka labada walaac baa maraykanku ka qabaa waan gartay siyaasiyiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne trump madaxweyne hore mareykanka trump haddana amurasha xisbiga jamhuuriga nikki haley maray khudbad jeedinaysa waxay tidhi wuxuu maydhayaa maskaxda dhallinyarada maraykanka brain wash buu ku samaynayaa marka dhinaca freedom of information amaba in dadka maraykanku ay ogaadaan wax ka socda maraykanka dibaddiisa dadka qaar baa ku doodaye arrintaasi kaalin ma ku leedahay way ku yeelan karaysaa laakiin in badan waxaa lagu eedayaa tiktoka in bahashan waxaa la yidhaha algorithmka uu isticmaalayo inay yihiin algoritham ka sarreeya oo ka horeeya kuwa kale ay isticmaalaan social mediada kale marka ninka heli markay proudly ka hadlaysa arrintaa waxay referen garaynaysay algorithmka ay isticmaalaan oo more specific u ah marka tan tanta ka weyn waxa weeye maaha informationka de maanta meel walba laga heli karaya internetk waa furan laakiin daatada maraykanka iyo inaan dee maraykanku uu protectgaranayo kambaniyadiisan kale ee social mediada waayo hadda saad ogtahayba tiktok wuu ka horeeya instagram iyo twitter wuxuu kusii dhow yahay youtube inuu gaadho waxaana la aaminsan yahay sidaa raydka hadduu kusii socdo inuu youtube kana dhaafi doono isticmaalkiisa oo eventually uu noqon doono isagoo platformka quree la isticmaalo marka daatada iyo informationka uu rurinayo ee leh maaragtay magacyada iyo locationada iyo meelaha waa waxa dhow laisku isticmaali karayo dowladuhu isku isticmaali karayaan marka walaacoodu halkaas ku salaysan yahay labadaa dhinac buu leeyahay taa dhaqaalaha iyo tan competitionka ah inay de kambaniyada kale maraykankana ula tartamayo waan gartay kambanigu muxuu ka yidhi eedahan ay dowladda maraykanka u jeedinayso
kambanigu waxay eedaha way diideen waxay leeyihin annaga dowladda jainuu nama kontaroosho xitaa waxay sameeyeen informationkoodii ay dadka maraykanka boqol iyo toddobaatanka milyan dadka maraykanka ay isticmaalaya waxay xaggan maraykanka usoo rareen oo cambany maraykan oo kale la yidhaaho oracle ayay ayay heshiis la galeen oo oo le maaragtay cloud cloud infrastructure marka cambanigaas hadda informationka haya bay leeyihiin waxaananu informationka ku haynaa maraykanka gudaheeda iyo singapore oo maraykanku aanu xasaasiyad ka qabin laakiin arrimahaasi maraykanka ma qancin waxaanay aaminsan yihiin informationka tiktok uu ururinayaa in dowladda jiinahu xilli kastay u baahato ay heli karayso oo shuruucda dowladda jiinaha ee dalka ka jiraay u sahlayaan inay inay maaragtay ay ay informationka gacanta ku dhigaan marka waa tan baarlamaanka uu sharci baasgareeyey aqalka hoose oo weliba aqlabiyad saddex boqol iyo labayo konton xildhibaan u codeeyeen in cambanigan tiktoka lagu khasbo in cambani maraykana laga iibiyo oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina golaha sare sanadka ayaa loo ayaa ayuu ku maqan yahay sidoo kale madaxweynuhu biden wuxuu sheegay inuu inuu haddii sanadka uu soo maro inuu saxiixi doono waan gartay marka ugu dambayn haddiiba ay dhacdo inuu isku raaco koongareesku goorma ayaa go-aanka ugu dambeeya laga qaadanaya cambanigan weli process dheer bay maraysaayo sanadka markuu tago kolley dad badan oo waxaa jira senatarada qudhooda oo maaragtay kasoo horjeeda marka weli wakti badan baa ka hadhay laakiin haddii uu sanadkana soo maro madaxweynuhuna saxiixo oo sharci noqdo waxaa dhacaysa markaa waxaa la siinayaa oo sharciga ku qoran lix bilood gudahooda inuu tiktok u iibiyo oo cambani kaloo maraykanka ka iibiyo marka taasina ma sahlano oo tiktok markay iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dowladda china dowladda chinahuna say sheegtay ma siin doonto fasax inay iibiyaan marka wax badan oo waxaa jira weli harsan oo processka loo maraya kabaniga
dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa kaag dhegaystayaal barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey maxamed cabdi sandheere shirkadaha dhismaha ee maraykanka ayaa sheegaya in sanadkan ay u baahan yihiin ilaa iyo nus milyan shaqaale aha si loo daboolo baahida suuqa ee jirta ururada aan macaashdoonka ahayn ayaa ku doodaya in muhaajiriinta xaddhaafka ahayd ee dhowaan maraykanka timi qaar badan oo ka mid ah ay dabooli karaan baahiyaha suuqa ka jira hase yeeshee aad ba arrintaasi loogu kala aragti duwan yahay sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a joti rekhie oo ku sugan new york waxaana inoo soo koobayay warbixinta u diyaariyay ismaaciil xuseen farjar
waa subax salaaso ah xarunta shaqada ee ururka lakomena taalla xaafadda staten island ee magaalada new york oo ah xarun samafal waxay caawisaa muhaajiriinta iyada oo ku howlan in ay bixiso tababaro si ay shaqo u helaan marlin flamer oo ah labaatan jir u dhalatay dalka ecuador waxa ay ka mid tahay qaar ka mida muhaajiriinta dhowaan yimid dalkan maraykanka waxayna dooratay in ay ka mid noqoto dadka tirada badan ee sugaya tababarka badbaadada goobaha dhismaha shuruucda magaalada new york ayaa u baahan in tababaradan la qaato lakomena ayaa sheegtay in tababaradani ay caadiyan ku kacaan lix boqoloo dollar ilaa kun dollar hase ahaatee uu ururkoodu si bilaash ah u bixiyo isaga oo xataa ku bixiya afka isbaanishka barnaamijkan waxa uu iga caawiyey in uu fursadi siiyo waxaan u qaadanayaa si aan shaqo uga helo shirkadaha dhismaha warshadaha dhismuhu waa in ay keenaan in ka badan nus milyan shaqaale dheeraad ah sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka si ay u daboolaan baahida jirta sida ay qabaan iskaashatada ganacsiga ee dhismayaasha iyo qandaraaslayaashu taasi waxay ka sarraysaa xawaaraha caadiga ah ee kobaca warshadaha ku dhowaad laba boqoloo kun ilaa saddex boqol oo kun oo shaqaale ah sannadkii aniban baasuu waa madaxa shaqaalaha ee iskaashatada xanuunkii covid wuxuu keenay in ay dad badani hore shaqada uga fadhiistaan iyada oo aanay jirin dad dhallinyaro ah oo beddelaya booskoodii oo qabanaya shaqooyinkii dhismaha taasina waxay keenaysaa in uu yimaado gaab cusubi hase ahaatee ururka lakomena ayaa aaminsan in soo galootiga cusubi ay arrintan wax ka qaban karaan arlet kabede waa agaasime ku-xigeenka ururkan bulshadeennu waxay xiisaynaysaa in ay shaqo aadaan oo ay noloshooda wax ka beddelaan ayay tidhi laakiin agaasime ku-xigeenku waxay sheegtay in ururkan samafalku uu u baahan yahay in uu helo maalgelin ka timaada dowladda dhexe si ay u bixiyaan tababarro bilaasha maadaama oo ay sii kordhayaan tirada muhaajiriinta ee codsiyadooda u soo gudbinaya waxay la tahay in ay dhinac walba guul u tahay waana inay noqotaa maalgelin heer gobol ah waxaan u malaynayaa in ay xitaa wax ka qaban karto qaar ka mid ah walaacyada uu gobolku ka qabo kharashka ku baxa adeegyada bulshada haddii dadku ay shaqo helaanna markaas waxay awoodi karaan arrimo badan laakiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta maxalliga ah ayaa aaminsan in lacagta cashuurbixiyaasha maraykanka in lagu kharash gareeyo soo galootigu in ay cadaaladdarro ku tahay muwaadiniinta maraykanka gudoomiyaha degmada states ireland vito fesola ayaa isagu leh ma arko in qof maskaxdiisu ay si sax ah u shaqaynayso in uu ka fikiro in arrintani ay tahay siyaasad u wanaagsan maraykanka waan ogahay in ay jiraan dad doonaya in ay shaqo tagaan laakiin waxaa jira dad badan oo maraykan ah oo shaqo u baahan aynu kuwaas caawinno duqa magaalada eric adams ayaa sheegay in magaalada new york ay diyaar u tahay in ay kharash gareeyaan in ka badan laba iyo toban bilyan oo dollar ilaa bisha juun ee sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka si loo yareeyo dhibaatada magangelyadoonka hase ahaatee vito fosella ayaa sheegay in aan la aqbali karin When we first asked for an estimate more than a year and a half ago, the estimate was going to be about a half a billion dollars.
markii aan weydiisannay qiimaynta muddo hal sano iyo badh ka hor ah qiimayntu waxay ahayd ilaa shan boqol oo milyan oo dollar si wax looga qabto deegaamaynta magangelyadoonka ku sugan new york haatanna waxay qiimayntu cagacagaynaysaa toban ilaa laba iyo toban bilyan oo dollar muddo sannad iyo badh gudahooda taasoo ka dhigan in qof kasta oo muhaajir ah ay ku bixi karto ilaa boqol iyo saddex iyo afartan kun oo dollar sannadkii khubarada dhismaha ayaa qaba aragti la mida tan lakomena oo ah in maalgashi lagu sameeyo dadka dhowaan soo galay maraykanka taas oo ay u arkaan in ay tahay maalgashiga mustaqbalka ani barbaasuu ayaa isagu leh marka uu dalkaagu qaamaysan yahay islamarkaana ay jiraan shaqaale badan oo dalkaaga ku sugan waxaad u baahan tahay in aad ka fikirto sidii xooggaas looga faa'iidaysan lahaa khubarada intooda badani waxay yidhaahdeen qiimaha bilowga ah ee isdhexgalka soo galootiga ee bulshadu waxa uu noqon karaa mid sarreeya laakiin faa'iidooyinka laga helayo ee bulsho iyo kuwa dhaqaale ee mustaqbalka fog ayaa inta badan ka miisaan badan maalgashigaasi
waaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya warbixintaas oo uu diyaariyey wariyaha v o a ee joti reki haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu shalay tegay furimaha dagaalka degmooyin maamulka galmudug ka tirsan si loo dardargeliyo dagaalka al-shabaab haddaba sida uu madaxweynaha horumarka uga sameeyay arrimaha dastuurka tan dagaalka ma noqon kartaa mid uu ku guuleyso waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah abukaate maxamed cawil xasan iyo doctor mahad yoolax aashi hadalka waxaa ku horeynaya doctor mahad yoolax runtii waxaa u moodaa sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u yimid ballamihii ou qaaday oo uu markuu ololaha doorashada ku jiray oo shacabka soomaaliyeed u ballan qaaday inuu qaar badan oo kamida uu fuliyey sida cunuqabatayntii hubka in laga qaado maxaan ku irahdaye lacagtii deynta aheedoo lagu lahay soomaaliya in laga cafiyey sidoo kale dastuurkii inuu ansixiyey sidii bariga africa in maaragtay aan ku biirnay waxyaalahaasoo kale waa waxyaalo kirdheyd u ah madaxweynaha oo ku guuleystay midaanna wuxuu waa waxyaalihii oo ballan qaaday in uu la dagaalami doono argagixisada iyo nabadiidka markii uu maxaan ku irahdaye madaxweynaha hadda teeramka labaad oo kusoo laabayana waan ognahay in la isku dhex jiray oo la kala garo waayey nimankii argagixisadaha al-shabaab iyo in la kala garo waayey dadka caadiga ah waa wixii ay isku milmeen xataa ciidamadii ay ku milmeen shacabka ay ku milmeen marka dagaalow qaaday runtii oo face one ah dagaalka uu qaaday magaalooyin badan ayuu ku guuleystay oo laga saaray cadowgii haddana wuxuu madaxweynuhu ku mashquulsanaay dastuurka dastuurkiina hadda waa lagu guuleystay intii ugu muhiimsaneed in la ansixiyo weliba si caqlibeed leh oo ciddiida aysan jirin maadaama arrintaasu ay dhacday waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda madaxweynuhu ugu baxay xardheere iyo magaalooyin kale sida ceeldheer iyo waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo waana aragnay maaragtay ifafaalaheedii hore aan u aragnay marka waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo madaxweynuhu doctor mahad waa mahadsan tahay markan waxaan siinayaa abukaata cawil
waa mahadsan tahay dhaqana adiga iyo tiimkaaga v o a haddaan u gudagalo mawduuca runaantii qof walba oo soomaaliya wuxuu naawilayaa rajadiisa ugu weyna ay tahay inuu arko soomaaliya oo aysa ka jirin al-shabaab aysa ka jirin soomaaliya oo xora soomaaliya oo dowladnimo ka jirto madaxweyne kastana dabcan waa ajandaha koowaad ee waxa horyaala ay tahay inuu wadanka ka saaro al-shabaab dowladdu run ahaantii waa dadaaleysaa laakiin waxaa moodaa qaabkii ay ahayd in lagu wajaho koox argagixiso ah jiritaanka qarannimada kasoo horjeeda qaabkii lagu wajihi lahay inaysan dowladdu weli ku wajahayn niyadiyan iyo istraatiijiyana dowladda waxyaabo badan oo dhaliilaah inay horyaalaan waxaa aragtaa in laga soo baxay magaalooyin fara badan oy dowladda hore u qabsatay saraakiil badan ku dhimatay askar fara badan nooga dhinteen waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan dowladdiioo jirta madaxweynihiioo jira madaxweynuhu runaantii waa soo baxay galmudug u imaaday wuxuu iclaamiyey inuu dagaalka hogaaminayo dabcan haddana saddex bilood oo uu joogay dhuusamareeb wuxuu madaxweynuhu laabtay ayadoo saraakiil fara badan dhinteen meelihii la qabtana dib looga baxay dabcan waa waxyaabaha dowladda horyaala
abukaata cawil waxa uu leeyahay dagaalka hadda kow ma ahan magaalooyin la qabsadayna waa laga baxay marka wax cusub ma ahan dagaalka in hadda mar kale dib loogu laabto haye mahad muhiimadda horta waxa weeye madaxweynuhu wax madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray aysan ku dhiiran uu ku dhiirday waa sax saddex bilood inuu fadhiyey galmudug dhul badan ayuu ka saaray maxaan ku rahdaye shabaab markuu ka saaray oo ay meel fiican maraydana haddee uu soo laabtay arrintii dastuurka uu soo laabtay madaxweynuhu culaysaa soo food saaray oo ah arrintii maxaan ku irahday etoobiya oo labaatankii kilomitir oo saylac iyo lagu haye haddana wuxuu ku mashquulay arrintii ansixinta dastuurka challenge badan dhibaato badanna madaxweynuhu uu kula kulmay arrimahaasoo dhan runtii markuu arrimihii hadda soo xaliyana baaka hadda furintii dib ugu laabtay marka waxaan leeyahay walaalkii abukate cawil madaxweyne uu fahansan yahay in hadda loo baahan yahay in nimankan la israacsiiyo oo dhinaca galmudug laga sifeeyo kabacdina dhinaca koonfur galbeed oo iyadana hadda ay ka socoto lagu daro kabacdi jubbaland lagu sii daro dee saddexda goboloo hadda maanta ay joogaan waa saddexdaas maamul goboleed intaa haddii laga sifeeyo hirshabeellena waa ognahayo iyaduna hadda waa almost boqolkiiba sagaashan iyo sideed waa nadiif marka hawshaas waa isku dhammaatay haye abukaata cawil walaalkii wuxuu ka soo hadal qaaday hirshabeellena hirshabeelle walaalow gacaliye dadka deegaanka ayaa ahaayeen dadka run ahaantii commitmentiga iyo fara adeyga u muujiyey inay meelihii ay qabtaan ama dowladda ku barataartee inay sii xajistaan sii joogaan islamarkaana cadowga uusan dib dambe ugu soo laaban goobihii laga xoreeyey oo dhiiga badan oo ku daatay marka run ahaantii madaxweynuhu waxa uu kaleeto isku furay aag kaleeto oo dabcan dastuurku wuxuu ahaa dee isagaaba ka shaq macnaha waxaan dhihi karnaa dastuurku wuxuu ahaaba waxyaabaha ubucda u ah inuu howlgalkan la dagaalanka al-shabaab fashilmo sababtoo ah dee wuxuu haddii siyaasiyan ay u fashilmaan waxaa waaye waxaa imaanaysa in niyaddii iyo in laga shaqeeyo in wixii madaxweynaha guul u keeni karay in dee lugaha loogu dhowo
doctor mahad maxaad is leedahay mustaqbalka howlgalka waa uu ku dhammaanayaa waxba ka bedel maydo qofkii hadda maanta soomaalidu waxa ay rabto isku dayaa inuu asagu shakhsiyan u hor istaago dee asagay dhib u tahay maahane waxba ka keeni maahan qabaa marka waxaan qabaa madaxweynaha in lala shaqeeyo la garab siiyo dhaliisha tireer badan laga dhaafo soomaalidu aad ugu dhaliil badanta dhaliisha badan ma fiicna qofka madaxda wuxuu u baahan yahay dhiirigelina u baahan yahay madaxweynaha lala shaqeeyo danaha qaaska ahoo shakhsiyaad kalena inay danahaasu meel gaarayaan ma u malaynayo sida haddaba dastuurka markii loo ansixinayay dadkii uu qaylinayay oo madaxweynaha ku daba dheganaa looga gudbay oo yacni xilliga uu ku soo aaday oo loo baahanaya in dalka la xoreeyo oo waxyaalo badan laga qabto runtii madaxweyne uga habboonay xasan sheekh aniga ma u malaynayo ugu dambeyn abukaata cawil
waxay ila tahay aniga run ahaantii madaxweynaha dadka uu usoo xulanayo inay kala shaqeeyaan la dagaalanka al-shabaab inay ahaadaan dad ay daacad ka tahay la dagaalanka al-shabaab oo runtii ay ku jirto damiir soomaalinimo aan doonayn inay ka macaashaan jiritaanka al-shabaab sidoo kaleetana madaxweynuhu inuu empower gareeyo awood siiyo dadka deegaanka run ahaantii la dhiirigeliyo sidoo kaleetana in moralka ciidanka xooga kor loo qaado taliyaasha ciidanka loo magacaabayo ama loo dhiibanaya ay ahaadaan dad karti lagu soo xulay ee aysan ahayn dad lagu soo xulay nin jeclaysi dadka loo dhiibayo ciidanka xoogga inay ahaadaan dadkii mudnaay in loo dhiibo ciidanka xoogga loo dhiibo howlgalka la dagaalanka al-shabaab si guul looga keeno howlgalka al-shabaab aada mahadsanta intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay abukaate maxamed cawil xasan iyo dhaktar mahad iyoola xaanshi inta dooda mid lamid han dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayeen xuseen xasan dhaqane gabagabada idaacadda ayaynu dhegaystayaal maraynay haatanna aynu wada dhegaysanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha ramadaan aan idinku talagalnay waaga dhegeystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysay magaalada washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo
على حبيب محمد وعلى آل محمد